habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga e v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo jimcaha habeen ay sabti soo gelaysa saddex iyo tobanka bisha noofembar sanadka labada kun iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddoba iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga internetka ee v o a somaali com idaacadda fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobadaad idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqdaada toddobaadka aanu ku eegayno doorashooyinka la filayo inay dhowaan ka qabsoomaan soomaaliya qodobka ku qoran halkan wuxuu leeyahay qofka guddiga noqona waa inuu qof dhexaaday waana inuu bulshada dhexdeeda sumcad ka leeyahay shaqaalihiinna soo qorta heshiiska kuma jirto waxaan ku haysanaa bulshariyad ahaan waxa waaye wixii ay ku heshiiyeen wixii ay ku heshiiyeen wax ka saxiixeen oo madaxweynaha iyo cid walba ay saxiixday ayay jebiyeen waxaa weeye dadka hadda maanta jooga waa dad soomaaliya waa dad hufan waa dadkan dadka dhexdhexaadka u ah waaye waana dad lasku keensaday dowladahaba keensaday xalka waxa uu ku jiraa in heshiiskii ay gaareen dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada sideeda in loo fuliyo waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xaaladda xanuunka covid nteen ee qaaradda yurub oo faraha ka sii baxaysa wiil dhalinyaro ah oo qurbaha ku koray oo soo saaray ciyaaro luuqadda soomaaliga lagu sameeyey oo qoysasku ku madadaalan karaan qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo uu inoo aqhriyo cabdixakiim maxamuud shirwac
shiinaha ayaa jimcaha maanta soo hambeliyey madaxweynaha la doortee maraykanka jo biden iyo ku-xigeenkiisa kamlo haris afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda shiinaha waan winbin ayaa hadalkan ka sheegay kulan xog waraysi maalinlaha waxaana uu sheegay inay hambalyo u dirayaan biden iyo haris isagoo aana wax faahfaahina ka bixin waxaa keenay dubidhaca dalkiisa ayaa intaasi sii raaciyey inay la socdeen falcelinta ku saabsan doorashadii madaxtinimada maraykanka ee maraykanka iyo beesha caalamkaba waxaa kale uu sheegay winbin inay ixtiraamayaan doorashada dadka maraykanka dhanka kalena ay fahamsan yihiin natiijada doorashada maraykanka in lagu go'aamin doono iyadoo la raacayo sharciyadda iyo nidaamka maraykanka biden ayaa la saadaalinayaa inuu noqdo madaxweynaha maraykanka bisha januari labaatankeeda iyadoo lagu salaynayo waxaa loo arko inay tahay hoggaan aan laga gudbi karin tirinta codadka socda ee laga soo bilaabo doorashadii noofembar saddexdeedii natiijada ayaa waxay kusii xidhnaan doontaa caqabadaha maxkamadda iyo weliba dibutirinta mana noqon doonto mid rasmiya ilaa iyo inta ay caddayn ka bixinayaan gobolladu taasoo ay tahay inay dhacdo ugu dambayn bisha disembar sideedeeda maraykanka ayaa khamiistii mar kale hal maalin laga helay islamarkaana cusbitaallada loo dhigay tiradii ugu badnayd ee ah xanuunka covid nteen barnaamijka la socodka xanuunka covid ayaa muujinaya in in ka badan boqol iyo konton kuna qof guud ahaanba maraykanka laga helay xanuunka tiradaasi oo kor u dhaaftay in ka badan boqol iyo afar iyo afartan kun oo laga helay maalintii ka horreysay tiradan ayaa sidoo kale muujinaysa in in ka badan lixdan iyo toddoba kun oo qof cusbitaallada loo dhigay covid nteen taasoo ka badan toddobiyo toban kun tiradii maalintii ka horreysay iyadoo sidoo kalena kun boqol iyo afar qof oo kalena ay xanuunka u dhinteen maraykanka ayaa dalka ugu badan dunida xanuunkan iyadoo uu ku dhacay in ka badan toban milyan iyo badh qof tan iyo markii uu dalka soo gaadhay horaantii sannadkan tiradaasi ayaa ay ku jiraan laba boqol iyo labayo afartan kun iyo afar boqol oo dhimasho ah sida ay muujisay xarunta la socodka xanuunkan ee jaamacadda johns hopkins ciidamada kala duwan ee kormeera islamarkaana la socda heshiiska nabadda ay wada gaadheen sanadkii kun sagaal boqol iyo sagaal iyo toddobaatankii israa'iil iyo masar ee magacooda loo soo gaabiyo m f o ayaa xaqiijiyey dhimashada toddoba askari oo ahaa kuwii ka shaqaynaya nabad ilaalinta oo ku dhintay shil diyaarad helikobtara iyagoo ku guda jira howlgalkoodii caadiga ahaa ee gacanka siinaa ee dalka masar maalintii khamiistii ciidamadan ilaaliya heshiiska nabadda ayaa sheegay in askarta ku dhimatay shilkana diyaaradda black howk ay yihiin shan askari oo maraykana iyo weliba laba u dhashay dalalka faransiiska iyo jeeg hase yeeshee ciidamadu ma aanay sheegin magacyada xubnaha dhintay ilaa iyo laga wargelinayay heladoodii ciidamadan ayaa sheegay in qofkii sideedaad oo ka tirsanaa shaqaalaha oo isna maraykan ahaa uu ka badbaaday shilka islamarkaana cusbitaal loo qaaday waxaanay sheegeen in waxaan shil ahayn aanu shilka keenin qoraal ay soo saartay waaxda difaaca maraykanku ayaa ku simaha xogayaha difaaca chris miller uu salaan sharafa ku sagootiiyey xubnihii dhintay miller ayaa u tacsiyadeeyey qoysaska iyo asxaabta xubnaha ku dhintay shilkaasi madaxweynaha la doortee maraykanka jo biden ayaa isna qoraal u soo dhigay bartiisa twitterka khamiistii taasi ugu diray qoysaska xubnaha ku dhintay shilkaasi ugu dambayntiina weerar ay kooxda taalibaan ku qaaday gobo iyadoo saraakiisha gobolkuna ay ka digayaan masiibo bini aadamnimo sababa la xidhiidha iyagoo aan lahayn waxyaabaha muhiimka ah ee loo baahan yahay in looga badbaadiyo barakacayaashaasi xilliga qabowga ee soo socda sayid maxamed ramiin oo ah agaasimaha dadka qaxoontiga iyo kuwa dib u soo laabtay gobolka helmand ayaa v o u sheegay in jiilaalku imanayo islamarkaana qoysaska barakacay ee ku sugan alashkaargaah ay kaalmo u baahan yihiin isagoo intaasina sii raaciyey in haddii uu dagaalku sii socdo islamarkaana kaalmada aan la gaadhsiin wakhtigeedii la arki doono masiibo bini-aadamnimadu ka dhacda gobolka taalibaan ayaa howlgalkooda bilaabay bishii oktoobar tobankeedii si ay u qabsadaan lashkargaah oo ku taalla bartamaha helmand iyadoo kooxduna ay bilaabeen inay gacanta ku dhigaan dhul ku yaalla agagaarka magaalada kumanaan qof oo ah dadkii deegaanka ayaa u cararay meelaha ay dowladdu gacanta ku sii hayso
aad ayuu u mahadsan yahay cabdixakiim maxamuud shirwac oo warka caalamka inoo aqriyey halka aad nagala socotaanna waa voice of america washington aan ku bilowna ee saameynta xanuunka covid -9 ayaa faraha kasii baxaysa dalal badan oo qaaradda yurub kadib markii la sheegay tirada dadkii ugu badnaa ee maalin keliya laga diiwaangeliyey tan iyo intii uu xanuunkani ka bilowday dalka britain soddon iyo saddex kun afar boqol iyo toddobaatan qof ayaa xanuunkana laga helay xalay fiidkii wasaaradda caafimaadka ee ingiriiska ayaa qayladhaan iyo digniino u jeedisay dadka ku nool britain inay taxadiraan oo si buuxda ay ugu hoggaansamaan dhammaan talooyinka iyo hay-adaha caafimaadka iyo dowladuba ay bixinayaan si loo xakameeyo cudurka covid -19 wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa warbixintan london ka soo diray waa tiradii ugu badnayd tan iyo intii xanuunka uu soo gaadhay ingiriiska inkasta oo nidaamka baaritaanka aada loo ballaariyey muddooyinkii ugu dambeeyey guud ahaan dadka iminka xanuunka laga helay waxay dhaafeen hal dhibic sagaal iyo labaatan milyan oo qof wasiir dowladda ka tirsan oo magaciisa la yidhaahdo alog sharma ayaa sheegay in tiradaasi sii kordhaysa ay ku kaliftay inay dowladdu qaado tallaabooyin adag arbacadii toddobaadkan ingiriiska waxa uu noqday dalka keliya ee yurub tirada dhimashadu kor u dhaaftay konton kun oo qof sida lagu muujiyey warbixin ay dowladdu soo saartay oo rasmiya khamiistii shan boqol iyo saddex iyo lixdan qof ayaa xanuunka u dhintay halka arbacadiina ay u xijaabteen shan boqol iyo shan iyo sagaashan qof boqolkiiba afartan iyo shan dhabic sideed ayaa xanuunku kor u kacay daraasad la sameeyey arbacadii waa kor u kac ilaa iyo arbacadaasi gaadhaya labaiyo labaatan kun sagaal boqol iyo konton kiis dadka iminka xanuunka laga helayo waxay u badan yihiin jiilalka da-da yar laakiin waxaa soo kordhaysa dadka da-doodu ka weyn tahay sideedamaadka ee iyagana xanuunka laga helayo waana arrin ay dowladda iyo wasaaradda caafimaadkuba werwar ka muujiyeen maadaama oo ay yihiin da-da uu xanuunku sida baan u saameeyo laga bilaabo maanta tirada guud ee xanuunku ku dhacay dalalka midooda yurub iyo ingiriisku waxa ay gaadhay toban milyan boqol iyo afar iyo labaatan kun boqol iyo toban kiis faransiiska waxaa xanuunka qaba hal milyan siddeed boqol iyo siddeed iyo sagaashan kun toddoba boqol iyo toban qof sbain tiradu waxa ay gaadhay hal milyan afar boqol iyo toddoba iyo soddon kun laba boqol iyo labaatan dalka jarmalka waa toddoba boqol iyo koob iyo konton kun iyo shan iyo sagaashan kiis poland lix boqol iyo koob iyo afartan kun afar boqol iyo lix iyo sagaashan halka ay biljamkana gaadhay shan boqol iyo labaatan kun laba boqol iyo toddobiyo sagaashan jamhuuriyadda jek afar boqol iyo lix iyo afartan kun lix boqol iyo shan iyo toddobaatan qof ayaa xanuunka qabaa halka dalka holland afar boqol iyo sagaal iyo labaatan kun sagaal boqol iyo sideed iyo soddon kun uu xanuunku soo ritay romania saddex boqol iyo afar iyo soddon kun laba boqol iyo lix iyo soddon kiis ayaa laga helay bortuqaal boqol iyo siddeed iyo sagaashan kun iyo koob iyo toban kiis ayaa la xaqiijiyey dalka austriyana boqol iyo laba iyo siddeetan kun iyo labaiyo lixdan qof ayaa xanuunka qabaa dalka sweden boqol iyo koob iyo toddobaatan kun saddex boqol iyo shan iyo lixdan qof ayaa xanuunka qaaday halka dalka hungari boqol iyo koob iyo soddon kun siddeed boqol iyo toddoba iyo siddeetan qof ay xanuunka qaadeen bulgariya tiradu waa sagaashan kun toddoba boqol iyo shan iyo labaatan slovakiya waa koob iyo siddeetan kun toddoba boqol iyo laba iyo toddobaatan halka koreeshiyana ay tahay laba iyo toddobaatan kun sagaal boqol iyo labaiyo labaatan guud ahaan caalamka dadka uu xanuunku ku dhacay ayaa gaadhaya labaiyo konton milyan toddoba boqol iyo shan iyo labaatan kun iyo siddeed iyo konton qof saddexda dal ee tirada ugu badan ee uu xanuunku ku dhacay ayaa kala ah maraykanka baraaziil iyo dalka hindiya
halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan doorashooyinka dhowaan la filayo in ay ka qabsoomaan soomaaliya wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa magaalada muqdisho noogu soo diyaariyey
kulanti wacan meel kastoo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka ood ka dhagaysataan idaacadda v o eda laanteeda afka soomaaliga toddobaadkanna barnaamijka waxaynu ku eegi doonaa xilligan waxaa socota qabanqaabada doorasho ka dhacda soomaaliya oo lagu heshiiyey dhowaan doorashadaas waa mid dadban waxaase jira su-aalo adag oo xilligan dulbabale markay timaado guddigii dhowaan lasoo magacaabay barnaamijka waxaa nagala qaybgalaya xildhibaan daahir abi jesow oo ka tirsan golaha shacabka aaminsanna in hanaanka ku socota ay tahay mid saxan diini maxamed diini oo ka tirsan bulshada rayidka kana soo horjeeda bal sida hadda ay dowladdu wax ku wado iyo brofesor liibaan ciise oo daraasaadka sare ka dhiga jaamacadaha soomaaliya gaar ahaan muqdisho si dhowna ula socda siyaasadda soomaaliya oo aada u taxliiliya dhammaantiin soo dhowaada waa dhownahay waa dhownahay xildhibaan daahir see ku socdaan hadda
bismillaah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah waxaan salaamayaa khiyaarta sharafta leh muxuu ahay dooda igala qaybgalayso hadda xilligan aan joogno sida ay wax ku socdaan aniga waxaan u arkaa si fiican waxaa la gudo galay qaabkii doorasho loo qaban lahaa waxaa in doorasho la qabto u ah tiir u ah in la helo marka ugu horeyso guddigii guddigii ayaa hadda la soo saaray low meelaha qaar waa ku dhiman yihiin wili la leeyahay muxuu ahaay guddigii ayaa hadda bilaaban de waxay noqon doonaan markii ay soo dhammaystirmaan ayaan ogaan doonaa laakiin ifafaalaha hadda lagu socdo oo dalkeenna uu socdo waana nidaam doorasho oo doorasho dadbanna ma aha doorasho hal qof iyo hal coda waa doorasho dadban gudiyada ay kala imaanayeen xafiisyadii muxuu ahay heshiiska ku galay doorasho dadban in la qabto muxuu ahaay gudiyada qaarna waa waa magacaabihiin qaarna weli waa marka waxaad leedahay sidii la rabay ku socota sidii la rabay ku socotaa diini maxamed diini qoraalena waa soo saarteen dabcan oo arrintan aad kaga hadasheen maxaa diidantihin
bismillahi raxmaan raxiim xildhibaanka iyo brofesoorka ee dooda igula jira iyo dhegaystayaasha sharaftaleba waa salaamayaa iyo adigaba marka annagu horta bulsho rayad ahaan mar walbaba waxaan xeerinaynaa in doorashadu ku dhacdo si nabada oo si maaragtay raalli laysaga wada yahay ee doorashadu ku dhacdo ayaan inta badan xeerinaynaa waxaana runtii dhaliilo badan ka qabnaa yacnii caqabado badan oo hadda laga soo gudbo runtii aan ku faraxsannahay in waddanka doorasho aado waxyaabahaan ku faraxsannahay ka mid tahay laakiin guddigan hadda doorashada la sameeyey annaga waxa aniga ila muuqataa shakhsiyan weliba inuu dhaliilo badan leeyahay oo dhaliiluhu ay ku mid yahay dad badan oo sharci yaqaanaana koley waa ka hadli doonaan sida brofesoorka oo kale laakiin an waxaan aaminsanahay sababo badan oo yacni kalsooni darro abuuri karta oo dadka mucaaradka ah oo tartamaya maxaa ka mid a yacni sabab inuu dad shaqaalo dawlo ay yihiin inay shaqaalo dawlo yihiin kuwa laga soo xulay maamul goboleedyada qaarkoodna ay yihiin saraakiil kuwa dowladda federaalka laga soo xulayna qaarkood ay yihiin saraakiil oo hay-adihii amniga loogu talagalay loo isticmaalayo siyaasad isla markaasna ay ka muuqato tusaale dhah yani sheegaya nin askarioo amar la sii kara waa inuu doorashada qabtaasi dee aanu marnaba xorsi yani maskax madax bannaan uusan ugu shaqayn marka dhaliilahaasaa ka muuqda
barsoor liibaan heshiiskiis la gaaray sebtembar ee doorasho in la aado dib u dhacyaa muuqda dabcan oo waxay ahayd in nofembar bilowgii iyo oktoobar wax bilowdaan laakiin maysa dhaan hadda qabanqaabaa socoto sida u socdaan maxaa kuu muuqdo markaad fiiriso mucaaradkii iyo dowladdu hadda isku hayo guddiyadii bismillahi raxmaan raxiim ani waxay la tahay run ahaantii broseska oo sebtembar bilowday ummadda soomaaliyeed markii la fiiriyo run ahaantii way ku farxeen yaysanba ahaanin sidii la rabay oo ahaa qof iyo cod laakiin qof iyo cod maadaama lagu heshiin waayey diyaargarowgii loo baahnaana ay ku dhici weyday in la aado hab kale oo heshiis iyo wada ogol lagu yahay doorasho nabdoonna ay ku dhacdo waa arrin aada iyo aad muhim u ah ayay ahayd doorashadii waa la gudagalay waxaa meesha ka maqnaa prime minister in la helo iyo xukuumaddiisii taaba iyadana wakhti qaadatay ti waa la helay xukuumaddiina waa la helay ani marka waxaan isleeyahay bilowga hadda wakhtiga iyo meeshay u socoto waa waa way fiican tahay dhaliilada waa la qabi karaa way jiri kartaa oo la leeyahay waa sidan waa sidan waa la odhan karaa laakiin anigu waxaan leeyahay waxyaalo ka maqan oo kale way way jiraan aniga dhinac haddii la fiiriyo oo waan ka raacsanahay xildhibaanka oo in macnaha jidkii loo socday waa waa la hayaa laakiin oo waxaa weeye waxyaalo ka yara maqanna waa jiraan aniga waxaa igala maqan aniga ma qabo aniga hadda in aad loogu mashquulo qofkii iyo cod guddigii waa la sameeyey guddigana waxaa lagu sameeyey habraac mana ahayn guddigii doorashooyinkii qaran ee madaxa bannaanaa ee screening lasoo mariyey ee baarlamaanku soo sameeyey ee lagu dhisay shuruudaha ma aha marka waa guddi wada ogol lagu sameeyey oo dhinacyadii heshiiskii galay ay iyagu ka heshiiyeen marka dowladda federaalkana laguma eedeyn karo maamul goboleedkana laguma eedeyn karo mid kastaba madaxtooye qayb qof ka shaqeeyabaa ku jira kan ku shaqeeya ku jira maawirku waa wax jira sidoo kale doorashadii waagii madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyadana way jirtaa xildhibaan daahir shaqaale dowlo iyo saraakiil baa lasoo hadal qaaday aad baana loo hadal hayaa in hay-adaha ammaanka hay-ad ka mid a meeshan ay soo gashay marka sidee loo kalsoonaan karaa haddii ciidamada ammaanka ay qayb ka yihiin hawsha waad mahadsan tahay horta marka ugu horeyso gudoomiye diini isagaa laga rabaa saraakiisha ku jirta inas yiraahdo hebel iyo hebel iyo hebel ah saraakiilna masugida ama boliis ah ama militari ah isagaa laga rabaa inuu yiraahdo aniga hadda ma ogsooni saraakiil ku jirta laakiin in mas-uuliyiinta xafiisyada dowladda qaarkood inay ku jiraan muxuu ahay waa cadda sababtoo ah cid wax ka reebayana ma laha markee heshiiskaaba wuxuu ahaa in dowlad goboleedka uu soo magacaabo guddi xafiiska madaxweynaha dad laga soo magacaabo kan ra-iisul wasaaraha dad laga soo magacaabo dowlad goboleedyada dad ay soo magacawdaan wax laysku darsaday bay ahaayeen doorashadii dadbanaaba noocaas u taala tii president xasan sheekh sidaasay ahayd tan waa sidaas xafiisyadooday ka yimaadeen muxuu ahaayaskar ma jirto askar wax la yiraahdo oo loogu talogale ma jirto laakiin xafiisyada inay ka yimaadiin ceeb ma aho heshiiska oo doorashada dadbanaaba waxaa ahay in xafiiska madaxweynaha dad laga soo magacaabo xafiiska ra-isul wasaaraha dad laga soo magacaabo dowlad goboleedka puntland qof soo magacaabo hirshabelle dad soo magacaabo dad laisku darsaday oo xafiisyadooda ka imaanaya ay ahayd
horta waxaan rabaa in aan dadka u caddeeyona dhagaysanaya doodaydu inaysan ahayn oo keliya dowladda federaalka ayaa dhaliisha iska leh aniga doodayda waxaa waaye maamul goboleedyada ilaa hadda inta dadka soo magacaabatay qaarkood weli hadda ma hayno sida jubbaland iyo puntland inay gudiyadii gobol waa soo magacaaba inta hadda aan ognahay horta waa xaqiiqo haddii caddayn loo baahdana waa keenaynaa in askari ku jirto oo nabadsuguda weliba marka taas waa xaqiijinay oo aniga shaksiyan waa xaqiijiyey insha allahu tacaala waqtigii dee laga fursan waayo annagu koley media eticska marka laga hadlayo qof hebela waxaa sameeyey lama dhaho oo qofkii si shaksiya looma taargadgarayo laakiin ka mas-uul ahaan waxaan xaqiijinaya in dad askar ku jiraan qodobka labaad waxa waaye heshiiskii siyaasadeedee la gaaray guddigan lasoo magacaabay waa khilaafsan yahay waa heshiiskii siyaasadeeda maamul goboleedka dowladda ku heshiiyeen waxaa ku xusan inay yihiin dadkaasi dad oo aan yacni madax bannaan oo mujtamaca dhexdeeda ixtiraam iyo mudnaan kale oo loola jeedo dad aan xafiisyada dowladda ka shaqayn waa heshiiskaas saas ugu qoran tahay macnaa waan hayaa hadda lafteeda waan tusin karaa marka heshiiskiina way khilaafsan tahay waxayna abuurtay kalsooni daro awal dooddu waxay taagneyd suurtagal maaha qof iyo cod waa laga soo gudbay waa nasiib wanaag intaasoo ku raacsanaya labada qof ee doodda igal qaybgalaya in doorasho waddanku aado oo wax fiican waa waxaan rajaynayna laakiin haddana waxaa la rabaa doorashada in lagu kalsoonaado doodda waxaa taagan jubbaland ka taagan oo arrinka gadow waa taagan yahay arrinka maaragtay yani xildhibaanada waqooyi oo la aaminsan yahay in xoogaa la gacan bidixaynayo oo guddigii maaragtay iyadoon consultation waxaa ku qoran heshiiska waa in siyaasiyiinta ka soo jeeda iyo mas-uuliyiinta iyo xildhibaanada iyo wasiirada waqooyi ka soo jeeda waa in lala tashtaa ayaa heshiiska baarlamaanku ansixiya ku qora laakiin xukuumadday ku jiraan daban maya intii xukuumadda ku jirta unbaa a- a- go-aanka soo saartay intii kale bannaanka ay taagan yihiin Eh, in dhowr jeera waxaa la qabtay shirar oo lagu muujinayo dadkii eh, yacni tartanka ku jiray ku muujinayaan arrinka gado weli way taagan tahay oo khilaafkeeda weli lama xallin haddana in lagu sii daro in lagu sii daro dadkii yani waxaa laga rabaa qofka doorashada qabanaya inuu qof dhexdhexaada yahay waxaa laga rabaa waxaa la rabaa ninka dowladdaah inuu madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha ama xildhibaanka ama wasiirka inuu tartamo waa loo ogol yahay taas lama diidana ninka mucaaradkana sidaasoo kale loogu ogolyahay waxaa la rabaa qofka refriiga ah oo dadkaas dadkaas garsooraha u ah oo la rabo inuu cadaalad sameeyo ninkii aniga xafiiskayga shaqaalaha ka shaqaynaya mushaarka aan siinaya yacni doo- meeshaas waxaa waye kalsoonidii ahayd in si xora doorashada u dhacayso ayaa meesha ka baxday Eh, xildhibaan daahir eh, in shaqaale dowla joogaan oo ay magacaabo yihiin dooddu way caddahay marna inaan ka doodno laakiin see loogu kalsoonaan karaa kama soo qaad eh, inaan ciidamada beeniso laakiin shaqaalaha dowladda waxaa waxaa- waxaa la rabaa eh, marka ugu horeyso eh, gudoomiye diinina aan- aan rabaa in su-aal ugu dhigo maxaay tahay differenciga u dhexeeya doorashadan farqiga u dhexeeya doorashadan iyo doorashadii hore guddigii sameeyey guddigii doorashadii hore ee ee b- en- en- en- en- doctor en, muxuu ahaay en- en- dhegey uu gudoomiyaha u ahay gudoomiye dhegey wuxuu ahay la taliyaha gaarka ee xafiiska en, en, en, rais- eh, madaxweynaha yaanan Marka, yaanan ku laaban lix iyo tobankii haddaan joognaa maya, xildhibaan waxaa daahir rabaa wax difference oo u dhexeeya.
may- Firi, waa- wax waa la iska- hadday qaldaneed ma ma la qaldamaynaa Firi, Firi, haddii lix iyo tobanku wax qaldanaayeen heshiiska ma- ma lagu todoba iyo qaldama?
tobanka qodob ahaa ee xamar laga soo saaray hal qodob oo dhigayay en, eh, guddiga imaanaya nuuca nuuca nuucan ay ay ahaanayeen ma jirto Ma- waa- waa- waa- waa- may ma jirto haliiga tuso waa ku qancaya ma jirto en, en, qodob dhahaya guddiga imaanaya waa inuu sidaan ahaada waa inuu sidaan ahaada waa inuu fulaan ahaada ma jirto in guddi la samaynaha la sheegay in dowlad goboleedyada ay soo magacaabayeen waa la sheegay in guddiga en, muxuu ahaa en, en, ay isla ma- ma- ma kula tahay samaynayen- inay guddi isla samaynayen guddi labada garbaas.
hufnaan guddi hufnaan iyo aqoon iyo eh, kan ugu dhadhaxaadnimo hufan- kan ugu hufan doorasho dadban markay noqoto markii la diiday guddigii shanta sano soo shaqaynayay kan ugu fiican oo xafiisyadii eh, dowladda ka yimid waa kuwa hadda jira bartood liban eh, in shaqaalaha dowladdu dabcan ay ay arrimaha siyaasadda ka shaqeeyaan gaar ahaan doorashooyinku Ah, ah, bismillahi raxmaan raxiim. Aniga waxay la tahay eh, hadda aniga meesha u baahan in ah, xoogga la saaro waxaa ka mid ah eh, in la aado broseskii sidii loo- looga dhigi lahaa mid hufan waa sax laakiin hadda kolkii heshiiskan la galayo wada ogolka ah madax baa si khaasa u gashay baarlamaanka bannaankay ka joogeen waxaa la yidhi annaga meel aan wax isla dhigno meeshii wax isla dhigeenna shuruudihii guud ay dejiyeen waxaa ka mid ahaa inuu qofku uu ahaado qof mataqaanaa lagu wanaag lagu yaqaan da'diisu inay intaa tahay kan inuu yahay waxyaalaha shuruud guud baa la sameeyey iyo jihadii soo magacaabaysa waa la sheegay intaan waxaa soo magacaabaysa dowladda federaalka intaan kalena waxaa soo magacaabaysa m- m- magaciisiga marka eh, waa waa gruub yani waa waa dhinacyo raba wax wada ogolah ay wada ilaashanayaan inay fiiriyaan waaye marka maadaama taa ay tahay annaga kolley kuma fiirin karno toorbiinkii eh, doorasho guud ee caam ah oo qof iyo coda kuma fiirin karno laakiin aniga waxay ila tahay marka in see lagu hufnaanta lagu ilaalin karaa ani waxay la tahay waxaa la sheegay bulshada rayidka inay qayb ka ahaato oo korjoogtayso waxaa la sheegay miidiyaga waa inay mataqaanaa waa heshiiska ayuu ku jiray waa in access loo siiyaa marka in eh, taabaa waxyaalaha hadda maamul goboleedyada iyo dowladda ka maqan habraacyadiina aan lagu xusin korjoogtaynta taa in la xoojiyo ayaan aniga aan u arkaa laakiin haddii guddigan la yidhaahdo ha la sameeyo doorashadii dadbaneed ayaa dibna loo ridayaa doorashadii dadbaneed ayaana haddana waxaa lagu fiirinayaa toorbiin oo doorasho guud oo kale lagu fiirinaya marka hadda saa haddii la sameeyo arrintii baa dib nooga dhacaysa Ani marka waxay la tahay xoogga in la saaro sidee ku dhici lahayd wakhtigeeda ugu qabsoomi lahaa sidee mataqaanaa korjoogteen fiican loogu samayn Loo lahaa sameyn loona yarayn lahaa khaladaadkeeda
diini qodobkan aad rabto inaad ka hadasho bal eh, noo sheeg qodobka uu yahay iyo waxa ku qoran oo heshiis waxaa ku qoran waa saddex qodob waaye oo waxaa ku qoran eh, waa qof- heshiiskii September waa heshiiska September waxaa ku qoran qofka waa inuu ka madax bannaan yahay yani saameyn siyaasadeed oo inuu qofka ka madax bannaan yahay sidaasay ugu qoran tahay haddii aniga agaasimahaygi qorto aniga oo agaasimo ku-xigeenka Qodobkee waa Guinea?
qodobka afraad heshiiskii maaragtay eh, doorashooyinka mabaadi'du ku jira qodobka mabaadi'du ka mid yahay yani mabaadi'da heshiiska doorashadu ka mid yahay horteedu yaallaa koobin oo ku siin karaa waa akhrin kartaa ah, akhrin kara marka waxaan kuu sheegaa qodob kalaa jira oo asaguna yani maadaama dee inta dooda ku jirona life waqti badan ay kaa qaadanaysa inaan soo wasaara laakiin anigu waa soo akhriyay waqtina waa geliyay heshiiska laftigiisa nooca guddiga hadda loo sameyn waa heshiiskii siyaasadeed doodaasna waxaan isleeyahay mar dhow xitaa dhinaca maamul goboleedyada qaarkood inay ka timaadaa dhici karta Eh, dadkii mucaaradka ahayna waa ka hadleen oo yani qoraalkii u dambeeyey soo saareen innagu inta badan waxaan rabnaa inaan isu jiijiidno siyaasadda kuwa mucaaradka ah iyo dowladda xukuumadda kuwa taageersan intaas inay inta isfahmaan annaga doorasho si nabada noogu dhacdo annaga mid aan kalama jecelin xildhibaanka hadda jooga jeesow inuu soo noqdo inuu joogo ani wax culays igu haysa male joogitaanka inuu kursiga kusoo noqday inuu tago aan wax culays ugu haysa male waxaan rabnaa dalku kaliya wax laysku waafaqsan yahay oo inaan yani isu jiijiidno madaxda iyo mas-uuliyadda laysu jiijiido ee mar walba waxay heshiis ku yihiin annagu ay doorashada ku galaan doorashaduna inay dhacdo waa rabnaa weliba sida ugu dhaqsaha badan inay ku dhacdaa rabnaa laakiin in meesha ka- doorashada kalsooni lagu galo doodda horta in la fahmaa la rabaa doodda waxa waaye doorashada waxaan rabnaa mucaaradka iyo kuwa dowladda xubnaha ka ah oo yani ayagu mas-uuliyiintii dowladda ah iyo kuwa taageersan laakiin ayagu baarlamaanka ku jira amaba s- fikir ahaan u taageersan oo yani dadka dowladda hadda yani nidaamka hadda jira iyo yani taageersan intuba ayagoo xoogaa aaminsan doorashadii ku qanacsan in doorasho la galaan rabnaa Waxaa- waxaa- halmaan daahir eh, maya waxaan rabaa wax inaan dib ugu noqdo waxaa su-aashaada waa dhexgashinaysa Een, horta marka ugu horeyso eh, waxa wax laga doonanayo waa qabiilkaada doorashada xisbiya laguma galoohayo dadka waxaa isiga darsan waxa la dooranayo madaxweyne ma ah waxa la dooranayo waa baarlamaanka waxa la dooranayo waa baarlamaanka madaxweyne ma ah baarlamaanka waxaad u doonanaysaa qabiilkaaga waxaa doorashadii eh, hal qof iyo hal kacod aheed joojiyey waa niman siyaasiyiin ah oo dowlad goboleedka soo bilaabo ilaa mid federaal ah oo heshiis ku gaara waxa guddiga dhisinaya adiga doorashada kuu qabanaya waxaa dhisinaya waa dadka marka waxaa la rabaa dadka qaylinaya bannaanka ka qaylinaya qabiilkooda ha ku kalsoonaadaan Laakiin- laakiin qabiilkooda Xildhibaan doorash- qabiilkooda doorashada Xildhibaan Daahir- qabanaya Xildhibaan Daahir.
qabiilkooda ha aadaano qabiilkooda ha xodxotaano xildhibaanka markuu soo baxa kadib haddana markaas kadib aa dalka baarlamaani waaye aa madaxweyne iyo iyo aan laga fikiraya Laakiin ma jir- haddii ma jiri kartaa Xildhibaan roobka Daahir?
hadda soo socdo haddii kasii qarqaro oon iraa guddigan waa halaysan yahay kan eh, xafiiskaasuu ka shaqeeya kan xafiiskaasuu ka shaqeeya doorashadii horeba dhaliilay laheed tanna dhaliil waa yeelan kartaa laakiin waxaa lagu kala baxaya waxaa weeye qabiilkaagii waa la diiday ilan doorashadii eh, Haddaad- muxuu ahaa, hal qof kiyaa la haddaad qaaday.
si- si kooban u jawaabto ma laga yaabaa in reerkiisa rabeen in in meesha laga saaro u waayo xildhibaanimo ama dhacda may dhici karto qofka waxaa waxaa keliya loo guuleysan karaa inuu cod fir life ay noqonay waa la codaynaa waa la arkaa en, muxuu ahaa xildhibaan daahir laba kun iyo lix iyo tobankii oo joogtay dad reerkiisii rabeen ma waayo kursiga maya ma waynin ma waynin ninkii argada ay doorananaa waay bas Waa garta. Marka waxaa laga- haddii haddii wax la reebayo aniga iyo saaxiibo kaloo aan ogayaa lana reebi lahaa
Eh, horta eh, waxaa nasiib wanaaga inaan anigu ahaa ninkii doorashada kormeerayay Eh, anigu waxaan aaminsanahay ugu yaraan boqolkiiba labaatan xildhibaanada baarlamaanka hadda ku jira ma aha wax oo suuqa warkii suuqa ma aha waa war oo kood aad iga kood garaynayso xildhibaanaan xitaa dadka qabiilka ahayd oo coday xildhibaanaa askartii waardiyeynaysa oo codays dadkii boodhinka harkaa ay iga keensadeen oo codayn oo xitaa liiska ugu jiray dad nin xildhibaan oo masaajidka ku jira ayaa ayaa maaragtay eh, eh, loo soo sheegay la yidhi intaasaad heshay maba uusan tegin xitaa meeshii goobta doorashada ka dhacaysa waxaan hayaa liis qoran oo toddobaatan iyo laba xildhibaan ah oo say ku soo baxeen ilaahay og yahay qaar diyaarado ku qaatay ergadooda oo isla markiiba saacada marka waxaan kuu sheegaynaa waxaan haynaa waxaan haynaa firi annagu waxaan rabnaa qaarkoodna maxkamaday aadeen dabcan qaar maxkamaday Wixii aadeen maxkamada aada- Kii hore wixii in ka maxkamada- fiicnaato doorashadan waa inay wixii kii hore hore wixii maxkamad aada waa goonigeeda hal shay aan- aan rabaa ogow aniga waxaa liiga soo doortay hirshabelle soddon iyo toddoba xildhibaan iyo sideed senataraa laga dooranaya waan ugu mahad celinayaa madaxdii hore ee markaas waddanka joogta intaasoo kaloo faragelin ah laguma samayn meel kale aniga wax ka dhacay waa goonigeeda ee uu diini og yahay.
Dalka kale Laakiin- ka hadlaynaa. Hiirshabelle ka laakiin aniga hiir hadlaynaa.
shabeella liiga soo doortay oo aan ogahay wax faragelina oo ka dhacay ma leheen
bartodlimaan walaacan ay qabaan madasha iyo iyo mucaaradka guud ahaan ee, oo qaarkood bay soo saareen sidee u saameyn karaa ee, hufnaantii doorashada inay leedahay Aan run ahaantii waxay ila tahay walaaca waxaa dhalinaya eh, tajrubadii labada kun iyo lix iyo tobankii wixii dhacay Eh, gud- eh, la- or- eh, bulshada rayidka way joogtay da waxyaalo badan baa la wada maqashoonaa meelaha qaarkood sida way kala duwanaayeen waa sax meelaha qaarkood marka cabsidaas ayaa keenaysa waa waa walaacaas laakiin anigu waxay la tahay cabsidaas waxa waaye inay taa dhacdo een, mucaaradka iyaana een, qayb ka ahaa oo yiri ilaaba ilaaba ha la qabto si aan mataqaan waqtiga waqtiga yaan laga dabamarinin maadaama aan doorasho qof iyo cad la aadaynin marka in ay yani ceebaal yar iyo waxyaalo qali ay yeelanayso waxyaalo khaladaada waa waa la dareensanaa marka waxa weeye seen ku yarayn karnaa inaan xooga ana aan saarno ani waxaan qabaa een, waana horena waan u sheegay een, xooga hadda inaan saarno si eh, siday ku dhici lahayd oo korjoogteen fiican loogu samayn lahaa khaladaadkaas kale loo yarayn lahaa laakiin hadda hadda haddii xoogga la saaro ee arrintii dibudhicii laga cabsanaya ayaa dhacaya maamul goboleedyadii iyo kulli dib baa loogu celinayaa waxaa laleeyahay waxaa ka dadka dhalan kale kara diidmadooda ee, ee, ay diideen mucaaradka ay macnaha ay leeyihiin ma ma taqaana uma uma aragno hufnaan inay Ee, keeni taa karaan.
taa waxay ku xiran tahay een, in arinta waxaa ka dhalan kara koow inay doorashada dib u dhacdo labo in ee, dib isugu yimaadaan maamul goboleedyadii iyo maxaa la yidhaahdaa ee, qaran oo arintii dib u dhicii ee, laga cabsi qabay doorashada oo afkooda ay ku diidanaayeen inay haddana afkooda mataqaana ay ku sameeyaan ayaa- ayaa ayaa keeni karta yani waxyaalaha ay keeni karto Een, een, iyadana waxaan isleeyahay laakiin sida mataqaana hadda ay u eg tahay maamul goboleedyadiina hadda qayle ka soo yeertay ma jiro federaalkiina qayle khaasa oo ama warbixin khaasa ka yeerana ma jiraan marka waxay la tahay maxaa lagu xoojin karaa xaggeeda in la aadi la- la aadi karo Ee, haddii arrintaas lagu heshiin waayana ee, sida hadda la tilmaamaya marka waxay noqonaysaa in gogol kale la isugu imaado marka dib u dhac bay noqonaysa Eh, xildhibaan daahir waad mahadsantahay Eh, xildhibaan da- mhm. waxaan rabaa inaan ku weydiiyo maxay tahay sababta mar walba doorashada soomaaliya lacaguhu u saameeyaan oo corruptionku uu- ay ay u xooganaato sabab anigu anigu xildhibaanaan nahay inta aan ogahay aan sheegayaa corruption iyo eh, muxuu ahay lacag ma aan arkin Eh, maxay u saameeyaanna waxaa waaye hadal lasoo hobsaday oo oo qof laga xaqiijinayo waay marka anigu wax aan lacag aan ogahay iyo wax eh, sa- eh, saameyn eh, corruption oo aan ogahay waxaa leedahay ma siyaasadda jiraan. laakiin hal doorashada shay ayaan kuu sheega Eh, dadka hadda madaxweyneyaasha inay noqdaan siyaasiyiinta oo aan firi xilligiiba oo dadka la dhihi lahaa madaxweyneyaashii oo doonaya musharaxiinta ha issoo diiwaan geliyaan lama gaarin hadda waxa lasoo dooranaya waa baarlamaan baarlamaanka sida lagu dooranayo iyo waxay ahaan doonto iyo dhaliilaha ay yeelanayeen weli lama gaarin waxa markii ay- fact eh, en- ay ay dhacaana la sheegi karaa mogta qaladka ay leeyihiin weli lama gaarin En in guddi doorasho la sameeyo oo laisku darsado ay puntland ay dood ka yeerin hiirshabeelle dood ay ka yeerin jubbaland dood ay ka yeerin En waxaas oo dhan waxaa waaye en- en waxaa laga doonayaa nimankii heshiiska gale waaye hadday iiga qayle ay kasoo noqoto waa waa waa fiirin lehen maxay ka timid qayladan yaa ballanta looga baxay waa la dhihi lahay laakiin dadaanba meesha ruul ku leheen haddii hadda aan iska qayliyo anigu doorashadan musharaxaan ahay haddaan iska qayliyo on idhaha inaan doorashada ay dhib badan tahay oo aan la- loobin samaysanayo oo aan- aan ordaayo oo aan waxaan raadinayana ay tahay xildhibaan laa shakila shaki kuma jiro inay dhib badan tahay laakiin een, haddii dhibkaas aan ka dan anoo ka danqanaya aan iska wax uun iska cambaareeyo ma fiicno waan gartay diini arrintan musuq maasuq qaran aan usoo laabto maxay tahay sababta mar walba ay ay lacagta u saamayso ilaa midna madaxweyneho la hadal hayo
horta waxaa jirta eh, qayb ahaan faragelin shisheeye oo da- lacagaha inta badan wadamo soomaaliyeed dan kale ayaa sameeya gaar ahaan wadamada khaliijka oo labadii doorasho oo labaiyo tobankii iyo lix iyo tobankii sameeyey haddana waxaan aaminsanahay tartanku inuu eh, isla dhaqaaluhu u ka imaan doono dibadda ka imaan doono waana jirtaa soomaalida dhexdeeda lacaga ay iyagu raadsadaan oo dee maogtahay kursiga raadashadiisu qabaailka dhexdiisa tartanaa ka jira marka ilaa luush la bixiyey si jufo hebel ay jufada kale kursiga markaan uga qaadato marka corruption horta waa waa jira kaas dood ma dood kama taagna oo laba nooca weliba mid lacag dibadaha ka imaanaysa oo nin walba laleeyahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo ra-iisul baarlamaanka waa inaan saameyn ku yeelanaa dee wadanka soomaaliya waxaad moodaa in siyaasadiisii eh, saameyntiisii siyaasadeed iyo aragtidii siyaasadeed halkaas lagu iibsanayo waa musuq maasuqa nooca ugu khatarsan nooca labaad oo hadda yani dadka soomaaliya dhexdeedana waa dee waadix waa inuu corruption jiro yacni systemkii loogu talagalay in looga hortago matalan heshiiska siyaasadeed laguma darin in qofku xitaa muwaadin yahay soomaaliyeed uu xuquuq leeyahay uu maxkamadda ku dacweyn karo ku dacwoon karo xitaa haddii xeerkii doorashada la la celiyey xeerkii micnaha oo civil lowga ahaa xataa inuusan qofku dacwoon karin xitaa waa laga saaray ma dacwoon karaa le yani siyaasiyiinta go-aanka loo yani wa- dastuurkii dhan yani wax shaqaa kuma laha yani dastuurka soomaaliya marka doorasho laga hadlaayo ma shaqeeyo marka taas waxaad moodaa dadka siyaasiyiinta ah oo maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka inay isla- isku si ugu heshiiyeen nin walba waxaad xoogi karto soo xoog Eh, meeshaas horta waxaa waaye doorasho oo yacni eh, daah furnaan leh horta meeshaas ma ka sugayn macnaha Eh, yacni laakiin sida xildhibaanku hadda sheegayo adoo kursi rabaada maogtahay runtiina ma sheegi kartid kursi haddaad rabto siyaasi tahay maogtahay waa inaadan dadka aad ku xeerka tahay jaalkaaga aadan ceebahooda sheegin annaga bulshada rayidkana shaqadeenna waxaa waaye inaan meelaha oo oo wax ka jirjiraan inaan bulshadu u iftiimin waxaan aan u soconnaa oo rabnaa waxaa waaye labayo tobankii waa inay lix iyo tobanku ka fiicnaatay ahayd labaatanku waxay ahayd inay lix iyo tobanka ka fiicnaato Eh, afar labaatanku waa inay labaatan ka fiicnaato waxaan rabnaa dowlad wanaagu inuu hirgaloo shaqeeyo waxa naga hadal siinaya waa masaalix istaraatiiji ah oo aan u rabno ummadan iyo dalkan inuu hormaro
barsoor liibaan arintan musuq maasuqa ee deegaan doorashooyinkii ilaa dhimashay gaartay waa laisku dilay maxay tahay sababta mar walba ay- ay ay lacagaha la sheego in dibadda laga keeno inkastoo fiyood cadaynaysan hayn mar walba ay u- u bedesho siyaaad soomaaliya Eh, runaaantii waxay la tahay eh, duruuf waxyaalo fara badan ayaa asaas ka dhigaya Eh, dadkii oo bulshadii oo baahanna waa jiraan Eh, qofkii oo rabaa inuu codadkii iyo siyaalo kale uu ku helana waa jiraan isagoo adeegsanaya ama awood xukuumadeed ama lacago kale iyo waxyaalaha eh, waa waxyaalo kale ee jiri kara ee mataqaanaa marka la- laga eego Een, laakiin inta badan een, saameyntaas way leedahay oo yacni lacagahaas iyo corruptionkaas laakiin waxaa muhima keliya wadamada kale xataa waaweyn bayba ka dhacaan laakiin haddiiba doorashadii tooska laga tegay in ay tan imaanayso waa la wada ogaa laakiin waxa waa in laga shaqeeyaa sidee loo yarayn karaa sidee loo yarayn karaa marka een, waa uu tilmaamay hadda eh, diini wuu tilmaamay Eh, doorashadan hata habka habraaca loo dejiyey waxaa la yidhi waxa waaye lala aadi maayo garsoor lala aadi maayo meel kale waa huwa waa waxaan ku heshiino haddii mushkilad ka timaada annagaa xalinayna qayladan hadday timaadana xildhibaanka wuu tilmaamay waa eh, maamul goboleedyada iyo dowladii federaalk waa in dib loola noqdaa wax marka waa wax la isku koobay baarlamaankuna way arkeen waxay yidhaahdeen bal marxaladan aan uga gudubno way u ogolaadeen marka waa marka waa waa qadiyad sidaasa marka aniga waxay ila tahay xoogga in la saaro aniga ku talin lahaa marxaladan soo socota in xoogga la saaro eh, sidee bulshada rayidka miidiyaga oday culamaa udiinka iyo sidee rool oga qaadan karaan iyo qaybaha kala duwan ay saameynta ku leh bulshada see loo yarayn karaa in access la siiyo oo waxyaalaha xoogga aan saarayna inaan- inaan siino laakiin inaanan gadaal haddaan u noqono oo aan dib u samayno waxaa weye doorashada inaad gadaal bay u dhacaysaa wixii lagu heshiiyeyna waxaan waxaa weye heshiiskii dadbanaa bay ka baxaysaa oo waxay noqonaysaa heshiis kale ayay noqonaysaa halmaan daahir in in lacaga ku baxeen eh, deegaan doorashooyinka eh, meel walbaba ha ahaato dood baan kama gelayna laakiin dhimashaa dhacday laba dhimasho kismaayo iyo cadaadi ka dhacday xaalad adag bay ahayd laba kun iyo labaatan kun iyo labaatan maxaa isbedeli doona Een, waa mahadsantahay okay een, markii ay doorasho dhacayso oo kambeyn la galayo inay lacag baxayso cid moog ma laha adduunyada soomaali kale ma aha adduunyadoo dhan waa adigu waa baxsaa adduunyadoo dhan oo maxaa ii fududaynaya inaan lo- aan aan tartamo oo aan aan aan qaato oo aan reerkii aan wax ka rabay aan gobol u dhigo oo aan qada siiyo oo aan la hadlo Oo lacaga siiso.
oo aan lacag aniga ma- ma- ka- waxaan aaminsanahay diinta islaamka laaluush nin ka bixiya iyo nin ka qaataba inay xaaraan tahay taasaan aaminsanahay marka ha igu soo celcelin laakiin qadan bixinaya maantadan tan ayaa gurigayga qaybta hoose taga ay- ay- ay- ay- ay- ay- ay qadan ka taallaa ma garad marka walaalle midda aan kuu sheegayaa waxaa ah saaxiibow meeshan doorashada waxaa qabanaya dowladda federaalka ah dowlad goboleedada dadka hadda qaylinaya inay tartamaan besaa loogu talagalay Eh, bilo ka hor dadka qaylinaya Bilo- bilo ka hor fiiri, Liban dadka Dahir.
qaylinaya Liban Dahir.
iligis dadka qaylinaya guddigii shanta sano soo shaqaynaya diiniya markhaati igaa iyagaa afkooda ku kala daray iyagaa yiri ma rabno bal fiiri adeeg Eh, dhowr bil ka hor Dowlad- in doorasho dadban la aado waa ogeedeen en- en- en- gudoomiyaha guddiga doorashooyinka xaliim yari baarlamaanka intay timid ay tiri todoba bilood ay dib iiga dhacay doorasho hal qof iyo hal coda sagaal bilood toddoba bilooday dadaa ka qayli dadkii waa haddan had wax ka qaylinaya adeer ama soo hel ama soo waay doorashada reerkiinaay kaa gashay En- en- en, doorashada dowlad goboleedkaaday kaa gashay hadday ku soo saari waayaan iyo hadday ku soo saaraanba xataa guddiga oo hadda muxuu siidka kore ah ma ahay sideedda qofee loo magacaabay en, hiir shabeelle ayaa xaq iigu leh inay en, muxuu ahay ay iga caawin karaan wax walba marka roobka da-ayaan ka- aan ka- aan ka qarqarayaa laakiin suurtagal dhowr- dhowr bilood ka hor dalli siyaasada u taqaanay eh, federaalkii maamul goboleed marka hadda waxaad leedahay si wax ku wada nasahan
hata danley siyaasadeed waa lagu khasban yahay sow iyagana ma xukumaana sow hiir shabeelle ima xukunto sow ima xukunto eh, madaxweynaha dowladda federaalka iyo iyo iyo fulintiisa iyo marka hay-adiisa danaa kugu kalifaysa maanta adeer de fiiri dan ma aha heshiiska la gaarayaa sidaa heshiiska la gaaray ayaa waxaa ah in doorashada dadbanaa loo yiri doorasho dadban maxaa loo yiri doorasho toos maxaa loo dhihi waay laakiin waa diidan adigu maya mid toos maxaa loo dhihi waay ani mid dad ani mid toos aan rabe doorasho toos aan rabe haddaan waayey doorasho waan gelayaa haddana sidii en- en muxuu ahay aan dadkayga ku- ku qalqaashado sidaan walaalahayga aan aan doorasho ugu raadsado anaa raadsanaya laakiin marna ma ogoli intana u socomayno intana u socomayno meeshiaan taagnaanaynaa intan looma dhaqaaqay intan looma dhaqaaqay intan looma hore ii gadaal midna meeshaan taagnaanaya xaliimiri anaa diidi doorashadii oo tooskeed anaa diidi een, wax walba anaa diidi waxaas waxaas waa- ma shaqaynayo bulshada rayidka ee walaalkay diini uu eh, eh, eh, eh, xibinta ka yahay ayaga ruuxooda carqaladda iyo iyo dhibka jiray qayb ka yihiin anaa caddaynaya weli ma aragta bulshada rayidka oo dowladda federaalka wax ku taageerayso beesha caalamka iyo dadkan la sheegaya dadka laabtoobyada garabka u saaran yahayo maalin walba dadka keenay kamid yihiin waa anaa arkay bulshada ra- markaad qabato ad maxaad qorahaysa maxaad ambiis ku tahay bulshada rayidkan ambiis ku ahay ku leeyahay adeer bulsho rayida beesha adi aad ka soo jeeda bulsho rayid ay leedahay bulsho rayida qofaan xil haynaa la yidhaahdaa qof xil haayo oo adduunyada uu shaqo tagay oo injiooye leh oo lacag ka raadsanayo kuma jirto Eh, horta horta eh, aniga halkaas waxaa iga muuqataa eh, horta xildhibaanku ma aaminsanaa dowlad wanaag wax la yidhaahdo iyo sarraynta sharciga midna En, in micnaha bulshada rayidku ay ummadda ugu fadhisana isaga hadda wax ixtiraama u haya ma laha oo wuxuu leeyahay eh, yani waa dad maaragtay dana shisheeye ka shaqeeya En, dadka aad aragtay ee, hadda brofesoorka nagala joogo imise arday ayuu soo saaray soomaaliyeed oo hadda dowladda u shaqeeya bulshada rayidka odayaashiisa uu ka mid yahay yacni waxay baraan caafimaad ay ka shaqeeyaan samafal ay ka shaqeeyaan gargaar ay ka shaqeeyaan wax alla waxa ay bulshada wanaag leedahay bulshada rayidku wanaag leedahay ma rabo inuu sheego afar qof oo n g o ley ah oo aan ahayn weliba nambarka ugu yar anigu n g o ma qabo brofesoorka n g o ma qabo dee moogtahay shaksiyaad suuqa socdo hadduu nagu tiim baraynayo dee moogtahay wataa Maxaa qabat- mas-uuliyad- maxaa qabatiin?
mas-uul- Maxaa qabatiin?
waxaan qaban anagaa kuu sheegin dhegeyso dhegeyso aniga fiiri anigu kula jooga anigu horta rugta ganacsigaan ka soo galay ee, hadduu isleeyahay ninkaan n g o leeyahay rugta ganacsigaan ka soo galay rugta ganacsiguma n g o leeyahay ha laga qoro xildhibaanka hala weydiiyo hala weydiiyo ninkaanu jaamacaddiisu ka soo galay jaamacaddiisu soo- muqdisho ma n g o ah marka horta waxaa waay inaad u gafto yani bulshada Ma, rayidka aniga u uma gafto gafin.
aad- weliba shacabka aad mar- maya shacabka aad marin habaabiso waxaa waaye waxaa waaye arrinkaas bulshada waxaan- rayidka maya, yaa waaye Bulshada maxay rayidka- qabtaan waxay qabtaan haddaadan aqoonin.
waxay qabtaan iyo shay Kalaas.
cidi idiin soo salagta garayso idiin soo Haddaanba- yaa haddaanba- ku soo hadda- xulay haddaanba kuu yaa sheeg- ku soo xulay yaa haddaan- qaybsaday Ma, haddaanba- qabiil maa lagu qaybiyey Fiiri.
ma iska ha ku timid intaasaan rabaa Fiiri, inuu haddaan sheego.
haddaan kuu sheegay waxaan ku idhi dadka xirfadlayaasha ah oo macalimiinta ah oo saxafiyiinta ah oo looyarada ah oo shaqaysta oo ganacsada oo isu tagayo danta guud inay ka shaqeeyaan ku heshiiyey ayaa Ayaa- bulshada ayaa reer bulshada la yirahdaa.
la- la yirahdaa ayagii oo dadkii mihinada lahaa xirfadda lahaa shaqaysanayd rabtaa inaad sumcadda ka disho si aad maaragtay siyaasadan musuq maasuqa iyo corruptionka u difaacdo waxaan aaminsannahay arrinkaas inaad apology ka bixiso ku qurux badan Eh, balse libanaya Eh, run ahaantii waxaan leeyahay waa eh, si fiican mataqaana waa dood eh, fiican oo aad iyo aad leys- eh, la doodo Eh, anigu waxay ila tahay inaan xagga xalka ka aadno maadaama waqtiga Xalka xalka- muxuu ku jiraa?
aniga xalka waxa uu ku jiraa eh, in heshiiskii ay gaareen dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada sideed in loo fuliyo laga ilaaliyo wixii biyadaysa keenaya eh, in loo sameeyo eh, habraacyo oo hoolseed oo fulineed oo laga rabo xukuumadda federaalka inay iyadu la timaado ilaa mabaadi guud bay wada gaareen iyo laakiin in eh, laga dhigo wax yani xoogaa u dhowaan kara eh, hufnaanta u dhowaan kara waxaana qayb weyn ka noqonaya qaybta aan ishaaray bulshada rayidka qaybtay ka ahayd in la xoojiyo waxaa ka mid ah eh, mediaga in access la sameeyo waxaa yaraanaya marka cabsida iyo corruptionka yaa yaraanaya ma dhahay waa baaba'aya laakiin wuu yaraanaya xooga in la saaro eh, lagana ilaaliyo wixii dibdhac uu u keenayo wixii dibdhac u keenayo in lagu ila- laga ilaaliyo oo wa- wax wada ogolah la sameeyo ugu dambeyn waxaan isleeyahay heshiiskadan iyo waxaan dhacayna in loo arko heshiisyo marxaladan looga gudbayo ee sidii la rabay boqolkiiba boqol inaysan ahayn marka dad khaasaa ku heshiiyey marka inaan anaga taasaan usoo dhoweynay mid nabdoona in- inay noqoto marka taa in xooga la saaro laakiin waxaan rabaa inaan xusuus- waxaan rabaa inaan xusuusiyo eh, saaxiibadii dood igula jira hadda aniga doodaydu waxay ku salaysan tahay heshiiskii siyaasadeed ayoo la gaaray ayaa la jebiyey waa tusa xildhibaanka qodobka ku qoran halkan wuxuu leeyahay qofka guddiga noqonaya waa inuu qof dhilxaadaya waana inuu bulshada dhexdeeda sumcad ka leeyahay shaqaalihiina soo qorta heshiiska kuma jirto waxaan ku haysanaa bulshareed ahaan waxa waaye wixii ay ku heshiiyeen wixii ay ku heshiiyeen oo wax ka saxiixeen oo madaxweynaha iyo cid walba ay saxiixday ayay jebiyeen waa mahadsan- waa mahadsan- waa mahadsan- waa mahadsan yahay- waa mahadsan yahay Eh, qodobka afaraad wuxuu leeyahay eh, heshiiskaas eh, guddiga la xulaayo waa inuu yahay guddi hufn- hufnaan leh Eh, muxuu ahaay en- en- eh, dadka eh, muxuu ahaay eh, halbeega u ah dadka wanaagsan in laga soo xulo waayahay dadka hadda lasoo xulay dad xun waaye aniga ma dhahay sababtoo ah waa dadka hadda meesha ma ku joogo jirta madax banaani haa waa kana qodobkii maya Waddankaasi- maya maya waa kana madax waddankaasi.
banaani kuma waa jirta ku jirtaa akhri Waa adiga kana- adiga qodobka waa ku afraad akhri- ana waa waa ku akhrina.
akhri qodobka labaad wuxuu leeyahay Qodobka waa in afraad.
uu yahay qodob eh, qof dhexdhexaad ah bulshada dhexdeedana sumcad ku leh qodobka afraad akhrisana wuxuu ka hadlayaa inuusan siyaasad ka madax bannaan yahay waa laba qodob markii hore aan kuu sheegay inay saddex qodob tahay anyway anyway anyway anyway hal shay ayaan rabaa qof maalin lasoo kale ka salabta doodaynaa gareeyey maaha.
qodobkooda iyo iyo xildhibaan Eh.
waqtiga kaa qaaday qodobkaas laakiin waxaan rabaa qodobkan eh, madax hufnaanta iyo qofka dhammaan hadda sameynaya, dhammaan waad u qodobada aragtaa.
meesha qodobada meesha ku qoran ee, muxuu ahaay ee, ee, tilmaamaya guddiga qaabka ay ku imaanayeen waxaa weeye dadka hadda maanta jooga waa dad soomaaliya waa dad hufan waa dadkan dadka dhexdhexaadka u ah waaye Een, waana dad lasku laisku keensaday waxaa oo keensada- shaqaale dowla ay ku jiraan.
dowlad- dowladahaba Oo xafiisyada ay ku jiraan.
keensaday waaba ku- tii horeba waa ku jireen Dowla- ee, dowladii laba- labada kun iyo lix iyo tobankii ee, waa ku jireen yaan halbeegtii hore kuu noqon ka hadda bax qaadsan karaa hadda waxaa la samayn karaa waxaa weeye doorashadeena iyo masayrkeena ama arrin bulsho aan ahaano ama xildhibaano dad dad doonaya aan ahaano ama siyaasiyiin aan ahaanay masayrkeena waxaan u dhiibanay dowlad goboleed dowlad goboleedyada waxaan u dhiibanay dowlad goboleedana iyo dowladda federaalka Eh, waxaan rabaa- masayrkeena u waan- daba waan fadhiisanay gaftay. waxaan rabaa inaan- waa inaan ku Xildhibaan qanacsanaana ilaa waa waxaan- inaan ku qanacsanaana guud ahaan intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadkood ka dhagaysanayseen idaacadda v o a barnaamijka waxaa marti noogu ahaa xildhibaan daahir amiin jees oo ka tirsan golaha shacabka diini maxamed diini oo ka tirsan bulshada rayidka iyo brofeor limaan ciise oo aad u daraasiya siyaasadda soomaaliya si dhown ula socday xaaladihii ugu dambeeyey gaar ahaanna arrinta doorashooyinka dhammaantiin aad baad umahadsantihiin aad aad umahadsan
aad ayuu u mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed cabdulle oo barnaamijka faaqidaada toddobaadka muqdisho noogu soo diyaariyey laanta af soomaaliga ee v o a ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada washington wiil soomaaliyeed oo ku koray deganna magaalada manchester ee dalka britain ayaa waxa uu hindisay oo naqshadeeyey ciyaar sida laadhuuga loo ciyaari karo oo qoysasku ay ku wada madadaalan karaan iyadoo dhinaca kalena ay caruurta ku dhalatay dalkaasi iyo wadamada reer galbeedka ay ka baran karaan afka soomaaliga naqshadayntan ayaa waxay kusoo beegmaysaa xilliga bandowga uu saaran yahay guud ahaan dalka britain iyo meelo kale oo caalamka ka mid ah oo ay dadku inta badan guriga ku wada sugan yihiin waana fursad ay isu heleen waalidiinta iyo caruurta oo markii hore ay adkayd in waqti dheer ay isla qaataan wiilka naqshadan sameeyey oo la yidhaahda yaasiin xayow ayuu u bixiyey khasaara oo uu ka wado ha khasaarin luuqadaada iyo dhaqankaaga wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil ayuu u warramay waxaanu marka hore sharaxayaa cayaartani waxa ay tahay lacaabkan waxaa waxaa waaye miiska lagu ciyaaraa waxaana u talagalay waalidka iyo familka oo dhan oo gaar ahaan oo qurbaha joogaan inay isku imaadaan inayna wax oo yacni together um, u ciyaari karaan wax inay jirto Waxa- waxaa waaye laaduu camali u shaqaysaa waxay haysataa wax oo lagu ciyaaro imika sakaaryaal a jirto oo oo aqrinaysid oo su-aal dadka la la weydiinayo so kelmadan af soomaalisa lagu sheegaa kelmadan af ingiriis ugu turjum eh, kelmad soomaali oo meel ku qoran for example ama mahmahdan soo turjum camal reasonka oo jirto waxaa waaye waxaa rabnaa waalidka iyo familka iyo ilmaha kulli inay isku imaadaan inayna isla ciyaaraan marka waxa ay ka dhigan tahay oo kale qaab iyadoo oo ay qoyskii eh, wax wada cayaarayaan oo madadaalanayaan eh, dhinaca kalena ay soomaaligii ka baranayaan carruurtii ha waxaa waaye waxaa waaye laba sabab oo usameey waxaa waaye labada sababta waxaa usameey waxaa waaye waxaa rabaa inay waalidka iyo carruurta inay wax activity camal inay isla sameeyaan arabaa yacni dadka badankood tv ma isla fiirsadaan xataa ma sheekeystaan dadka qaarkood Eh, cunuga iskoolku aada wuu soo noqonaa cuntadiisu cunaa bas khalaas asalaamu calaykum Eh, Wa- wax ma- u dhexeeya waalidka iyo ilmaha iyo amahan Eh, iyo iyo wixii labaad waxaa waaye dadka yacni dhaqankooda iyo afkooda iyo way ka faanaan marka badankood ma bartaan ma rabaan inay bartaan waxaan waxaa waaye sida oo een, dadka inay inaa tusiyo waxaa waxaa jirto luuqad weyn iyo iyo iyo dhaqan weyn oo ku dhaafaysa haddaan adiga waxaan baranin waa tahay eh, yaasiino markii aad eh, waalidka iyo qaraabadaada iyo saaxiibada aad u sheegtay in aad eh, lacaab noocan oo kale ah aad samaynayso ama cayaar noocan oo kale ah eh, sidee bay u arkeen wallahi kulli dadka way ku faraxsanayeen because eh, wax saan camal ma arkin dadki Eh, waa wax cusub yani soomaaliya waxaan camal waa laga dheeli jiray laakiinse wax oo oo dadka ciyaalka qurbaha joogaan gaar ahaan oo heestaan ma jireen so wax cusub waaye oo dadkii isku keenayo insha allah waxay dadka dhan waxay dhahayeen waxaa rajaynaynaa inay insha allah dadka isku soo dhaweynayso iyo communityga camal inay noo hagaajiso ay ka faa'iidaystaan waa Ay, tahay Eh, yaasiin eh, adigu waxaad ku kortay een, eh, qurbaha eh, Mm.
afka ingiriisida iyo afka soomaaliga waxa kuu fudud baan u malaynayaa afka ingiriisida marka markii aad samaynaysay lacaabkan soomaaligii iyo luqadii aad u baahnayd eh, ma kugu adkaatay eh, inaad samayso Um, way way adkayd laakiinse wax kasta haddaad u fariisatid iyo haddaad waqti siisid waad waad samayn kartaa so ani waxaa haystay um, dictionary oo af ingiriisi af soomaali uh, isku turjumayo dad aan la hadlay waxaa isku dayay inaad inaad uh, lahjajaasha oo uh, waqooyiga iyo koonfurta iyo kulli soomaali inaad isku daro insha carabi inaad sameeyo waqti igu qaadatay laakiinse waqti waxdaad siisid waa waa waad soo samayn kartaa marka imika een, lacaabkan aad samaysay dadku sidee bay u helaan markaas And website baan leenahay waxaa la dhahaa africade.co.uk waa kuu soo qoraa insha allah meeshaasaa laga heli karaa intee ayay kugu qaadatay marka yaasiin inaad een, hawshan aad ku dhammayso lix bilood camal way ugu qaadatay inaad inaad designka soo sameeyay iyo iyo dadkii waxaa sameeya wax la yirahdo kickstarter waxaa waaye camal eh, intaana wax sameynin aad dad lacag ka qaadanaysaa markaasna markaad samaysid aa usoo diraysaa so wax kickstarter la dhahaa camal um, aa sameeyay marka la shaqadaynta iyo samaynta iyo eh, dhamma- dhammaystirka ilaa lix bilood bay kugu qaatay ha ma jiraan eh, yaasiin marka eh, mashruucyo kale oo aad niyadda ku hayso oo eh, noocan oo kale ah eh, xataa hadday noqoto kuwan eh, kambyuutarada lagu cayaaro oo saynu ognahay dhalinyaro badan oo soomaaliyeed ay ku cayaarto kambyuutaradan eh, lacaabka ingiriisida ah kuwaasoo soomaaliya ma ku tala jirta inaad samayso haa waa qorshahay way ku jirtaa um, haddii dadka wax kas- kasoo faa'iidaan haddii haddii jeclaadaan haa boqol kiiba boqol qorshahay way ku jirtaa inaad saas inaad saas sameeyo um, waxay ku xiran tahay dadka haddii haddii isticmaalaan haddii ku ciyaaraan marka iminka lacaabkan aad samaysay eh, dadkii isticmaalay maxay kuu sheegeen way jeclaadeen dad badana videoyaal ii soo diraan oo oo familka oo dhan hooyo iyo ilmaha ay kulli isla fariistaan oo shaah soo samaystaan oo oona laacibka ciyaarayaan Eh, kulli waa la iisoo wada diray alxamdulilah iyo way ka heleen waxa waaye wax oo oo yani dadka isku keenayo so ani- anigana waa ku faraxsanahay inaan waxaas camal arko marka eh, halkii marka uu ilmuhu dugsiga ka yimaado aabuhuna shaqada ka yimaado ilmuhuna uu qolkiisa kombyuutarka ku cayaari jiray eh, odaygu laga yaabo inuu eh, tiifiyada iyo idaacadaha soomaalida iyo wararka iyo waxa uu ku mashquuli jiray oo iyaduna ay meel kale ku mashquuli jirtay iminka waxaad leedahay lacaabkan qoyskii wakti bay helaan ay wada fadhiistaan oo ay cayaaraan oo ay wakti tayale wada qaataan ha waxa waaye yani wax oo kulli oo interest ku hayo kulligood arabi inaa miiska usoo saaro oo dadka isku keenayo oo fun farax farax iyo enjoyment kasoo qaataan kaasi waxa uu ahaa yaasiin xayow oo ah wiil dhallinyaro ah oo soo saaray ciyaar cusub oo af soomaali ah waxaana uu warramayay wariyaha v o a ee dalka britain cabdixaafid cawil ismaaciil
kusoo dhowaada warkii dunida oo uu inoo aqriyo cabdixakiim maxamuud shirwac shiinaha ayaa jimcaha maanta soo hambeliyey madaxweynaha la doortay maraykanka joe biden iyo ku-xigeenkiisa kamlo haris afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda shiinaha waan wenbin ayaa hadalkan ka sheegay kulan xog waraysi maalinlaha waxaana uu sheegay inay hambalyo u dirayaan biden iyo haris isagoo aana wax faahfaahina ka bixin waxaa keenay dibidhaca dalkiisa ayaa intaasi sii raaciyey inay la socdeen falcelinta ku saabsan doorashadii madaxtinimada maraykanka ee maraykanka iyo beesha caalamkaba waxaa kaloo uu sheegay wembeyn inay ixtiraamayaan doorashada dadka maraykanka dhanka kalena ay fahamsan yihiin natiijada doorashada maraykanka in lagu go'aamin doono iyadoo la raacayo sharciyadda iyo nidaamka maraykanka maraykanka ayaa khamiistii mar kale hal maalin laga helay islamarkaana cusbitaallada loo dhigay tiradii ugu badnayd ee ah xanuunka covid -19 barnaamijka la socodka xanuunka covid ayaa muujinaya in in ka badan boqol iyo konton kun oo qof guud ahaanba maraykanka laga helay xanuunka tiradaasi oo kor u dhaaftay in ka badan boqol iyo afar iyo afartan kun oo laga helay maalintii ka horreysay tiradan ayaa sidoo kale muujinaysa in in ka badan ah, lixdan iyo toddoba kun oo qof cusbitaallada loo dhigay covid -19 taasoo ka badan ah, toddobiyo toban kun tiradii maalintii ka horreysay iyadoo sidoo kalena kun boqol iyo afar qof oo kalena ay xanuunka u dhinteen maraykanka ayaa ah dalka ugu badan dunida xanuunkan iyadoo uu ku dhacay in ka badan toban milyan iyo bar qof tan iyo markii uu dalka soo gaadhay horaantii sannadkan tiradaasi ayaa ay ku jiraan laba boqol iyo labayo afartan kun iyo afar boqol oo dhimasho ah sida ay muujisay xarunta la socodka xanuunkan ee jaamacadda johns hopkins aad ayuu u mahadsan yahay cabdixakiim maxamuud shirwac oo warka caalamka inoo aqriyey halka aad nagala socotaanna waa voice of america washington haatanna aan ku yara nasanno kaalimihii suugaanta
bilane walaal bima tahe moogtahay badwe lama beegsade bilane walaal bima tahe moogtahay badwe lama beegsade
dhegeystayaal idaacaddeennii fiidnimo oo idinla socodsiinayeen caashe ibraahim aadan caashucuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur ayaa intaasi inagaga dhan idaacadda waxaa soo saartay sahar ciidla nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
meeshii busle baanow libaax bahaluhu galaan kama beeraye meeshii busle baanow libaax bahaluhu galaan kama beeraye balqab soo jacayl waa boog ku taal hel beerkee wadnaa balan loo dhigaa baanuma noqdee beri kuma simo barna uma tara oo ma bogsiin kareen beri kuma simo barna uma tara oo ma bogsiin kareen
haddaad baahantay guryo boqod iyo baadidoon baryo lama horeen haddaad baahantay